qala mualif raximah llah bab craabi qala alcraabu huwa takyiru awaakili kalimi likhtilaafi alcawaamili addaakilati calayha lafda aw taqdira bab craabi hada kani bab craabi craabta baabkeedii way hada midkani bab craabi waa craabta baabkeedi waxaan halkaan guda gelaynaa baab la yidhaha baab lcraab waxaan kusoo guda jirnay kahor kitaabkii ahaa matn ljrumiya waxaan soo qaadanay kalaamku waxa uu yahay waxaan ogaanay kalaamku inuu yahay allafd lmurakab lmufiidu bilwadci waxaan kaloon soo ogaanay aksaamta iyo qaybaha kalaamkaasu leeyahay waxaan soo ogaanay kalaamku inuu uqaybsamo ism iyo ficil iyo xarafa u uqaybsamo mid kastoo isimka iyo ficilka iyo xarafka kamidana waxa laga wado waa soo ogaanay iyo calaamadaha mid kasta oo isimka iyo ficilka iyo xarafka kamid ah calaamadaha lagu garto shalay waxaa noogu dambeeyey casirkii ku tacaluqay ficilka iyo xarafka oo aan sheegnay ficilka in lagu yaqaano calaamada dawra oo ay kamid tahay qad iyo siin iyo sofa oo shayga ay hore ka galaan ay daliil u tahay shaygaas inuu ficil yahay iyo taa ataniis assaakina taada la yidhaahdo taada dhadig ee reeban oo iyaduna shaygay gadaal ka gasho oo shayga iyada ka horeyda uu noqonayey ficil uu noqonayey maadaama intaasaan soo ogaanay halkan waxaan ka guda gelaynaa baab kale oo muhima baabkaas waxaa la yidhahdaa baab licraabi ayaa la yidhahdaa baab licraabi ayaa la yidhahdaa baab haddii kutubta la akri tago kutubta waxaa laga helaa kitaabu kada iyo baabu kada baabku waa maxay baabku luq ahaan albaabkaasaa la yidhaha baabka iyo meesha wax laga galo ayaa waxaa la yidhahdaa baab luq ahaan markii la yidhahdo kaasaa la yidhahda haddana laakiin baabkan waxaa laga wadaa masaa'il cilmiya oo wax isku waafaqsan oo wax iska iska iska raacsan meeshii laga geli lahay way masaa'il cilmiya oo dhowra oo me majmuuco ah meeshii laga geli lahay iyo qaabkii loo akri lahay ayaa maaragtay baabka laga hormariya markii masaa'il isku nuuc oo dhan meel la iskugu aruuriyo ee la rabo in la bilaabo ayaa baabun lafteeda la yidhahdaa kadibna masaa'il aad geleysa haddana masaa'ildaas markaad ka baxdo masaa'il kale aad geli tagto baabun ayaa laleeyahay marka baab licraabi waa kani hada kani baab licraabi icraabta baabkeedii wa waa icraabta baabkeedii markaasaa sheiku yihi alicraabu icraabku huwa takyiru awaakir lkalimi kelimada aakhirkeeda doorsoon ku dhaca waay liikhtilaafi alcawaamili addaakilati calayha liikhtilaafi alcawaamili cawaamisha isbedelka isbedeleyso addaakilati calayha lafdan aw taqdiiran icraabtii shiku wuxuu ku tacriifiyey inay tahay icraabtu takyiir awaakir lkalim liikhtilaafi alcawaamil addaakilati calayha lafdan aw taqdiiran icraabta waxaa la yidhahdaa luq ahaan macaani badanaa lagu sheegaa laakiin macaanida macnaha ugu weyn oo ugu sira culimadu ugu badan yihin ku tacriifiyaan luq ahaan waa caddayn alidhaaru waa caddayn oo qofku hadday tiraahdo inay daacdo inay tiraahdo wax nafteeda ku jira iyo wixii qalbiga ku jiraan rabaa inaan banaanka keeno waxay leedahay acarabtu camaa fi nafsi waxaan muujiyey waxa nafteeda ku jiray waan muujiye banaankaan keenay alcraabu marka alidhaaru waa luq ahaan waa muujin in wax qarsoonaay la muujiyo laakiin hadeer naxwooleydu icraabka maxay uyaqaanaan sida kitaabku taale uyaqaanaan oo waxay uyaqaanaan isbedelid iyo doorsoon ku dhaca kelimada carabiga meesheeda u dambayda kelimada carabiga meesheeda u dambayda doorsoonka ku dhacaya iyo isbedelka ku dhacaya ayaa waxaa la yidhaha isbedelkaasa waxaa la yidhaha craab la yihahda isbedelkaasa waxaa la yidhahda craab kelimada meesha u dambayda isbedelka ku dhacaya maxaa laga wadaa isbedelka xaaladaheeda ku dhacayo xaaladaheeda isbedelka ku dhacaya laga wadaa oo marna ay noqonayso mid godan marna ay noqonayso mid kor dhigan marna ay noqonayso mid hoos dhigan iyadoo isku kelimada ayay marna waxay noqonayaa mid kor dhigan marna mid hoos dhigan marna mid godanay noqo waana isku kelimad keligeeda isbedelaa ku dhacay soo maaha aakirkeedii aakirkaas isbedelka ku dhacay isbedelkaasa waxaa la yidhahdaa icraabkaasa la yihahda icraabkaasa la yihahda tusaale ahaan muxamedun oo kale muxamed waa kelimada carabiya soo maaha ufiirsada deyrka u dambeeya muxamed mar waxaa laleeyahay muxamedun aa laleeyahay so u shaqlanya markaas waa godan yahay marna waxaa laleeyahay muxamedan aa laleeyahay so u shaqlanya haddana waa kor dhigan yahay marna waxaa laleeyahay muxamedin so u shaqlanya haddana waa hoos dhigan yahay waana hal kelime doorashoona ku dhacay marka soo maha xaaladda iyo waxyaabaha qaabkeeda iyo shaqalka kelimada aakhirkeeda oo deelka ah aakhir kelimadu waa deelka soo maha daalkaas doorsoonka ku dhacay iyo isbedelkaas ku dhacay ayaa waxaa la yidhaahdaa icraab intaas aliya aasaa hadda soo mara isbedelka kelimadaas meesha u dambayda ku dhacay axwaasheeda ayaa waxaa la yidhaahdaa icraabkaasaa la yidhahda icraabkaasaa la yidhahda isbedelku marka sida kutubta qaarkood aad moodo daahirkoodu inuu yahay waxaa laga yaabaa dadka qaar inay uqaataan isbedelku inuu ku dhacaayo kelimada aakhirkeeda laftirkeedu kelimada aakhirkeeda inuu isbedeleyso oo misaal ahaan maxamed deelku uu isbedelaayo ee marna ta u noqonaayo marna ta u noqonaayo marna ra u noqonaayo deelka mana laga wada saas ee waxaa laga wadaa deelka shaqalkiisa isbedelaayo kelimada xarafka u dambeeya shaqalkiisa isbedelaaye ee xarafku isbedeli maayo marba xaraf kale ma noqonaayo intaas waa lafahma soo maa marka sheikhu wuxuu yihi alcraabu icraabku huwa takyiiru awaakiri lkalimi kelimada qaybteeda dambe doorsoon ku dhacaya ayaa la yidhaahdaa icraab marka waa taas intaasa icraabta la yidhahda tacriifkii waa taas maxaa sababay maxaa sababa kelimadan meesha u dambaydahay inay isbedesho maxaa sababay oo marba si loogu dhawaaqo oo mar muxamedun la yidhah mar muxamedan la yidhah mar muxamedin la yidhahdo wuxuu yihi shiku liikhtilaafi alcawaamili waxaa sababay liikhtilaafi alcawaamili cawaamisha isbedelka ku dhacay iyo isbedelka cawaamishu ee isbedeshay addaakilati ee gelaysay calayhaa kelimadan maxamed oo kale ah shiku markuu sheegay in icraab la yidhaahdo bedelka ku dhaca kelimada aakhirkeeda oo marna ay duwan tahay marna kor dhigan tahay marna hoos dhigan tahay ayuu wuxuu sheegay sababta keenaysa dee waxaan waa in sababu keentaa in sababu keento isbedelkan sababaa keenaysa sababtaas waa maxay sababtii wuxuu ka dhigay waxaa bedela uu yihi wax la yidhaha cawaamisha cawaamil waa maxay cawaamil waa jamcu caamil caamil ayaa jamc jamcu caamil waayo waa midka wax wax shaqeeyo wax ku shaqeeya oo wax qabta ayaa la yidhahdaa cawaamil kuwaasaa la yidhahda cawaamil kuwaasaa la yidhahda marka waxaa jira alfaad iyo kelimaad wax ku camal fala oo kelimadan marna kordhig ka rabooda marna hoosdhig ka rabooda marna god ka rabooda waxaa jira kelimaad hadday maxamed ka hormaraan ama kelimo iyo shay hadduu maxamed ka hormaro ay ku qasban tahay maxamed inuu gudmo hadii maxamed waxaa jira shay hadduu maxamed ka hormaro iyo cibaaro hadday maxamed ka hormarto ay qasban tahay maxamed in la dilo iyo cibaaro hadday maxamed ka hormarto oo maxamed ku qasbanaana inuu kor dhigmo iyo cibaaro haddii maxamed ay ka hormarto oo maxamed ku qasbanaanayo in lahoos dhigo ku qasbanaanayo marka asaga maaha meesha dhibku ka socdaay dhibku meesha uu ka socdaay waxa waaye iyo isbedelka wax kalifayo waxa waaye hadba isbedelka ku dhacaaya asaga wax ka horeeya tusaale ahaan maxamedka meeshaan noo yaalay markaasaa jaa hore laga geliyey waxaa la yidhi jaa muxamedun waa la godaa markaas waa la godaa oo waa noo imaan doontaa sababta loo godaa waa noo imaan doontaa laakin keliya waxaan rabaa inaad ka fahamtaan in waxyaabaha maxamed ka horeeya ay sababayaan maxamed takayurka aakhirkiisa ku dhacaya inay sababayaan haddii jaa laga hormariyo waxay noqonay jaa muxamedun wax kale lama dhigi karo waa in la gudo bas se jaa waxay rabtaa in la guday rabtaa wax ka dambeeya ayadaa taasa iyadu ay xaq u leedahay jaa muxamedun haddii jaadaas leedka joogo wergiis ma bedeli lahay maxamedun werigees ma bedelin jaa werigaa ku celi jaa muxamedun jaa muxamedun jaa muxamedun iska noqla waxaa yimid jaadiyaa meeshii laga baxshay markaasaa waxaa la soo gelishay jumlo kale oo ah ra-aytu ra-aytu waxaan arkay meeshaas maxamed maxay noqonay markaas waa kordhigme waa kordhigme wax lagu kordhigan waa noo imaan doontaa markaasaa waxay noqonay ra-aytu muxamedan ra-aytu muxamedan maxaa bedelay muxamed awalkiisii waa ka godnaay muxamedun ahaaye maxaa goday maxaa kordhigay waxaa sababay waa wax kordhig raadinaya ka hormaray awal hore markuu godnaay wixii ka horreeyaa la bedelay markaasaa wax kale la keena wax kale la keena haddii laga hormariyo wax kale oo waxaa jira haddii laga hormariyo muxamedani hadda waa kor dhiganaya haddana hoos dhigmayso oo haddii tusaale ahaan la yidhaahdo marartu waxaan soo maray bimuxamedin waa naqan hadeer wax lagu hoos dhigo waa soo marray wax lagu hoos dhigo marartu waxaan soo maray bimuxamedin muxamedaan soo maray maxamed maanta waa la hoos dhiga soo ma maxaa lagu hoosdhiga sababtu waa maxay xarfu jaraa galay xarfu qabdiyaa galay xuruftii waxuu dhigaayo mid kamid aha galay oo bad ah bimuxamedin badana waa badi bismillahi ku jirto o kale oon xuruufulqabdi kusoo marayni oo magaca lagu garanayo maanta markii marka wax wax hoos dhigaa ay galeenna maxamed maxaa ku dhacay waa la hoos dhiga soo maha bimuxamedin aa la yidhi waa la hoos dhiga calaa kullin doorsoonka waxaa la yidhahnayay icraab waxaa la yidhaha doorsoonka kelimada aakirkeeda ku dhacay ahwaasheeda waxa sababaana waa maxay waxyaabaha wax ku shaqeeya oo cawaamisha la yidhaahdo ayaa isbedbedelaaya waxaa ka horeeya kelimadaas ayaa hadba isbedelaya marba si noqonaya markay hadba isbedelaanba isaguna waa isbedelay waa la fahmaada sooma marka shiku wuxuu yihi min khilaafi alcawaamili cawaamisha isbedelkeeda darteed ayuu isku bedbedelaya kelimadani addaakilati cawaamishii gelayday calayha kelimada gelayday kelimada maxameda waxyaabihii gelayo ka hormarayo ayaa isbeddelaya markaasaa kelimada maxamed iyadoo isbedelaya akhirkeeda iyo axwaasheedu isbedela marna kordhigma marna godma marna hoos dhigma lafdan aw taqdiiran lafdan aw taqdiiran maxaa laga wadaa lafdan aw taqdiiran waxaa laga wadaa icraabkii lasoo maray oo aan sheegnay doorsoonkii ayaa waxa u qaybsamaa labo mid lafdiya iyo mid taqdiiriya icraabti waxay uqaybsantaa iyo doorsoonka icraab waxa la yidhaha doorsoonka iyo isbedelka ku dhaca xaaladaha kelimada kelimada xarafka udambeeya axwaashiisa oo marna gudma marna kordhigma marna hoosdhigma intaasa waxaa la yidhahda icraab marka taasaa waxay uqaybsantaa laba uqaybsanta oo isbedelkaasaa waxa uqaybsamaa iyo doorsoonkaas laba uqaybsamaa labadaas waa wax fudud aada u fudud waa hadii la fahmo ilahay noo fududeeyo waa maxay labadaasi mid lafdiya oo lagu dhawaaqayo oo doorsoonkaas doorsoon muuqda ah doorsoon muuqda oo la arki karo waayo laguna dhawaaqi karo carabku haleeli karo lafdan aa la yidhaha mid lafdiya oo saas doorsoonka kelimada waa ku dhacay laakin waa muuqdaa dhicitaanka soo u dhacay waana lagu dhawaaqa oo dhawaqu carabku waa qaban karaa tusaale ahaan waa maxamedki haddaan tusaalehin maxamed soo marna godmi mayn marna kor dhigmi mayn marna hoos dhigmi mayn intaba soo looma jeedi oo maxamedun dundee laba goon soo la dhihi maayo muxamedan dande laba kordhigan soo la dhihi maayo muxamedin soo qofka kafahmi inay hoos dhigan tahay waa xaggi ku dhawaaq xaggi maaragta aragtidii xagga ku dhawaaqana muxamedun muxamedan muxamedin waa isbedelay kelimadu isbedelkeeduna isbedel muuqdo waayo kaasi waa marka lafdan waayo waana soo maxmay oo tusaalaan kusoo qaadan aw taqdiiran maxaa laga wadaa taqdiir waxaa laga wadaa kelimadii waa isbedelay leeyihin waxwareedu oo akhirkeedu waa isbedelay laakin isbedelkeeda uma jeedno mana ku dhawaaqi karno sida annaga noo muuqata oo daahirkaahi kelimadu maysa isbedeleynin waa akhirkeeda oo si iska yar laakin naxwareedu waxay leeyihin waa isbedele oo see isku bedele isbedel qarsoon ayay isbedele oo hoosta iska bedele hoostaasi ka shaqay heli aye oo hoostan seeday ka shaqeeyo maxaan leenahay ku magacaabaynaa taqdiira lagu magacaabay leeyi waa muqadara oo isbedelkii waa ku qadaran yaha laleeyi isbedelkii waa ku qadaran yahay marka waa u niyeyso waay u niyeysada soomaali sheegtaa sheegaan waay waa loo niyeysaa keliya tusaale ahaan muusa oo kale muusa intii maxamed aan marsiinayna muusa marsiinayna muusa soo magacaadiya ma dhegeyso marka jaa waxaa yimid muusa muusa a yimid ra-aytu waxaan arkay muusa muusaan arkay marartu waxaan soo maray bimuusa muusaan soo maray saddexdii shay oo aan ka hormarina maxamed waa ka hormarina muuse soo maray yaa uga jeeda wax bedela wax bedel ayaa ka arkay oo dhawaqa ama muuqaal ayaa ka arkay yaa uga jeedi kara jaa muusa iyo ra-aytu muusa iyo marartu bimuusa muuse maxaa udhexeeya farqiga oo muuqda wax muuqda yaa usheeda yaa sheegi kara wax muuqda uma jira wax muuqda uma jira haddaan marka wax muuqan jirin waxay yidhahdaan isimka noocan oo kala waa mucrab waa mid icraaban waa mid doorsoon ku dhacayo akhirkiisa oo aawa hadii la yidhaha doorsoonka ku dhacayana waxaa leeyahay waa masha abese meelaad ujeedin ka mulax mulax leeyihiin waa qarsan tahay hooskiis iska nuxnuuxina hoos iska nuuxina oo meesha udambeyda waxa ku qadaran marna waxa ku qadaran godkii marna waxa ku qadaran kordhigii aa loo niyeysaa marna waxa loo niyeysaa hoosdhigii waa la fahma soo maha waxaan waa qawaacid luqada carabiga qawaacidaa la dejiyey markaasaa waxaa la yihi isimkaasu waa isbedbedela kaasuna isma bedbedelo kaas muxuu isku bedbedeli waaye wuxuu maaragta u ekaaday kada kada kaasuna waa isbedela kaasuna isma bedelo marka shaygii qaacidadii ku socda ama qaacidadii laga helo wixii isbedbedelayay haddii isbedelkii laga waayo waxaa laleeyaha waa loo niyeysaa dee qaacidadii hafure mo haddii la yidhahdo isma bedelo qaacidadii hafure qaacidooyin aan rabaa in lagu socdo marka qaacidadii hafure saas darteed muusa waxaa laleeyahay waa mucrab waa ciraabaa ku jirta waa isbedelay laakin isbedelkii muuse u isbedelay mid muuqda maaha maxaa waaye ma lafdana mase waa taqdiiran taqdiiran waay u niyeyso waaye wuxuu marka shiku sheegay icraabku in la yidhaahdo casirka muhimkiisa iyo nuxurkiisa waxa waye icraabu inay tahay isbedelka ku dhaca iyo doorsoonka ku dhacaya kelimada meesha u dambayda xaaladeeda xaaladeeda oo laga wado marna godme marnay kor dhignay marnay hoos dhignay taas waa waa icraab hadii lagu yidhaha maxaa icraab la yihahdaa waa doorsoonka kelimada meesha u danbayda ku dhaca axwaasheeda waa iyada mayadu xarabku isbedeli maayo laakin shaqalkiisa isbedelaya mar kor dhig mar hoos dhig mar god waa saasaa la yihahda maxaa sababay waa su-aal kale waa liikhtilaafi alcawaamil addaakilati caleyha waa kuu sheegay shiku waxaa sababay hadba waxa ka horeeya ayaa isbedela kelimada ee kelimada waxa ka horeeya hadday mid ahaan lahaayeen hal shay keliya haddaw ka hormari lahayd ma bedeshiyo laakin waxa ka horeeya marba wax imaanaya meesha booska ka horeyda iyada oo shukaanta oo laga wado oo shirka ah ayaa marba nin soo fadhiisana ninkaa soo fadhiistay meesha u rabay aada kelimadu marka waa baabuur meeshaas yaallo kale ee nin dadki saddex nin oo ragga kamid uu nin rabo afgooyo inuu aado nina uu rabo maama afgooya ka daayo nina uu waqooyi rabo nina uu bari rabo nina uu koonfur rabo ninkii bari rabe gaariga haddaw galo xagaa gaarigii aada barigo aada kii koonfur rabe gaariga haddaw galana xaggoo aada gaarigii koonfur aada kii waqooyi rabe gaariga haddaw galana xaggoo aada waqooyi aada gaariga waa susaari laakin marba meel ujeestay soo maaha waxaa tiyeynaya waa maxay hadba dadkan waxa ay kala qabaan waay marba waxaa galay nin meeshaas rabay jihaadaas u aadan raba marka hadda kelimadan waxa bedbedelay waa maxay aakirkeeda waxa ka horeeya hadba wax maaragtay bedelkan keensanayo waxaa marka hore maraa wax god raba marna waxa ka hor maraa wax kordhig raba marna waxa ka hor maraa wax hoos dhig raba markaasi hadda waxay iyadu yeelay kelimadani waxa ka horeeya waxa ay rabaan liikhtilaafi alcawaamili addaakilati caleyha kelimada geli isbedelka ku dhacaya ayaa kelimada isbedelka u keena isbedelkaas marka icraabkaahi meeba u qaybsamaa markii lagu yidhahdana me waxaan leedahay laba u qaybsamaa mid lafdiya oo lagu dhawaaqaayo oo ah sida maxamed oo kale jaa maxamedun raaytu maxamedan marartu bimaxamedin iyo mid ah takdiira oo lagu qadaraayo oo muusa oo kale ah oo jaa muusa raaytu muusa marartu bimuusa laleeyahy oo kulligo kelimada aad isoogay sida daahirka annaga aynoo muuqato ay mid tahay xaalad keliya ay maaragtay daa'imayso laakin ay leeyihiin culamada naxwoleyda waxbaa uqadaraan waxbaa uqadaraan wuxuu ri shuk marka alcraabu icraabku huwa icraabku takyiru awaakir lkelimi kelimka iyo kelimka waa kalaamkiiy kalaamka iyo kelimada meesha u dambayda kelimada meesha u dambayda doorsoon ku dhaca laga wadaa kelimada meesha u dambayda doorsoon ku dhaco la sheegaya ma xaaladeeda iyo shaqalkeeda isbedelaya mase kelimada laftigeeda isbedeli iyo xarab shaqalkaa isbedelaya marka taasa la fahmay maxaa sababay liikhtilaafi alcawaamili cawaamisha iyo waxyaabaha wax adeejiya ama waxyaabaha ku adeegta waxyaaba wax ku adeegtaa wax waay waa afcaasha hadda aan soo marin oo kale waxyaaba lamida waxyaaba wax ku adeegtaa jiro kelimadan hadba ku shaqaysanayo ee marba waxay rabaan ka dhiganayo waxyaabahaas wax ku adeegta isbedelka isbedelayaan waxyaabahaas daakilaki gelaya caleyha kelimada kale dusheeda gelaya waxyaabaha kelimada gelaya oo kelimada ka hormara oo wax ku adeegta ayaa midna wuxuu rabaa kordhig midna hoosdhigu rabaa midna godow rabaa ayagaasaa mid mar meesha imaana marka booska imaana saasaa kelimada iyadana doorsanka ugu dhaca lafdan aw taqdiiran maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa lafdan aw taqdiiran icraabkii u laabanay oo icraabkaas ayaa wax u qaybsamaa ama doorsoonkaasa wuxuu noqonaa mid lafdan ah oo si muuqda u doorsoonka ugu dhacay kelimada ow taqdiiran ama mid si qarsoon kelimada doorsoonka ugu dhacay midka sida muuqda ugu dhacay waa maxamed sida qarsoon midka ugu dhacana waa muusa tusaaliis intaas waa cashir intan marka aan laga bixin masaajidka qofku ka bixin waxaan rabaa in cashirku maanta waa arbaca ugu dambeynta sheegi jireen waa dadka waa yani waa aakhirul isbuuc waaye si aan haddaw loo dhigin dardigan ka la yimaado su-aalaha laga jawaabi waayo aan loo dhihin shiko waxa waaye faanan cashirkiana si fiican ufahmay hadeer waxaa la rabaa in laka ogaado wax laska ogaado in la fahmay iyo in la fahmay saas darteed waxaa la rabaa icraab waxa ay tahay nin sheega icraab waxa ay tahay nin sheega